halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com waa axad bisha maarso waa sagaal sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mida safiirka soomaaliya ee maraykanka oo beeniyey in hadalkii madaxweyne xasan sheekh ku sheegay inay jiraan dalal shisheeye oo ka naxsan horumarka soomaaliya uu ka waday maraykanka
wuxuuna warbixin ka siinahayay gudaha ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanada kala duwanba ay ka gaareen dagaalada lagula jiro argagixisada kala duwan sida daacish iyo al-shabaab dabcan way ku soo aatay sida aad sheegtay laakiin wax xiriir leh ma ahan
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha suuriya oo nabad ku baaqay markii in ka badan kun qof lagu dilay gudaha suuriya barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka maraykanka ayaa ku amray dhammaan shaqaalaha aan muhiimka ahayn ee ku sugan dalka koonfurta suudaan inay isaga baxaan sida axadda maanta ah ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda xilli ay sii kordhayso xiisadda ka aloosan dalkaasi oo keentay walaac caalami ah heshiis awood qaybsi oo jilicsan oo dhex maray madaxweyne salva kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey ee dalkaasi riig mashaar ayaa waxaa halisgeliyey isku horimaadyadii ugu dambeeyey ee ciidamada xulafadooda ah ku dhex maray gobolka waqooyi bari dalkaasi ku yaala ee niilka sare jimcihii diyaarad helikabtar ah oo ay lahayd qaramada midoobey ayaa la weeraray xilli ay ku guda jirtay howlo samata bixin ah iyadoo ay ku dhinteen shaqaalihii diyaaraddaasi jenaraal ka tirsan ciidamada suudaan waa ciidamada dalkaasi koonfurta suudaan ayaa sidoo kale ku dhintay sidaa ay qaramada midoobe sheegtay koonfurta suudaan oo ah dalka ugu da-yar caalamka ayaa labadii kun iyo sideed iyo tobankii kusoo afjaray dagaaladii sokeeye ee dalkaasi ka socday muddo shan sano ah kadib heshiis awood qaybsi oo dhex maray labada dhinac ee dagaalamaya ee kiir iyo mashaar xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa isniinta beri ah tegaya magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi carabiya iyadoo halkaasi uu ka furmayo wadahadalada maraykanka iyo ukrain xilli madaxweyne donald trump uu ku dadaalayo inuu si deg dega kusoo afjaro dagaalka ruushka iyo ukrain intii uu ku sugan yahay jidda rubio waxauu sidoo kale la kulmi doonaa dhaxal sugaha sacuudiga ah maxamed bin salmaan al sacuud si ay uga wada hadlaan sidii loo horumarin lahaa danaha wadaagga ah ee gobolka iyo xoojinta xiriirka maraykanka iyo boqortooyada ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka afayeenka u hadashay tammy bruce sida laga soo xigtay waaxda arrimaha dibadda rubio ayaa wadahadal telefoon uu jimcihii la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain andrii sibiha waxa uu hoosta kaga xariiqay go-aanka madaxweyne trump ee ah in dagaalka loo joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in dhammaan dhinacyadu ay tahay inay qaadaan tallaabooyin lagu xaqiijinaya nabad waarta isniintii ayaa madaxweynaha ukrain waa isniinta beri ah ayuu madaxweynaha ukrain valadimir zelenski waxauu isna booqan doonaa boqortooyada sacuudiga isagoo la kulmi doona dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan intaa kadib wafdi diblomaasiyadeed iyo militari oo ka socda ukrain oo uu hogaaminayo madaxa shaqaalaha ee zelenski andrey yermak ayaa sii joogi doona sacuudiga si wadahadal ay ula yeeshaan saraakiisha maraykanka wafdigaasi ayaa waa kooxda ukrain waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha militariga ee dalkaasi ruubiya ayaa isna waxaa ku weheliya wadahadalada jidda la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka mike walts iyo sidoo kale ergeyga gaarka ah ee trump u qaabilsan bariga dhexe steve witcaf ugu dambeynna ku dhowaad saddex boqol oo duulimaad ayaa hadda maanta ah la hakiyey ama la baajiyey garoonka diyaaradaha ee hamburg ee dalka jarmalka iyadoo shaqaalaha guduhu ay ka baxeen garoonka ka hor shaqa joojin ballaaran oo la qorsheeyey guud ahaan jarmalka inay beri ka dhacdo ururka shaqaalaha jarmalka ee ferdi ayaa waxa uusan bixin tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan tallaabadan waxaana shaqaalaha garoonku ay ka baxeen markii toban duulimaad oo qura ay soo degeen subaxnimadii hore sida lagu yiri qoraal ka soo baxay garoonka diyaaradaha ee hamburg tallaabadan waxaa hor ay horseeday in la joojiyo boqol afartan iyo afar duulimaad oo iman lahaa iyo boqol soddon iyo sagaal duulimaad oo bixi lahaa taasi oo saamaysay in ka badan afartan kun oo rakaab ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay garoonka ferdi oo madasho shaqaalaha gacanta ku haya garoomada diyaaradaha iyo shaqaalaha waaxda dadweynaha ayaa sheegtay in shaqo joojintu ay sii socon doonto ilaa isniinta ayna sidoo kale saameyn doonto qeybaha lagu hubiyo amniga rakaabka falkan ayaa si ba-an u carqaladeyn doona qorshayaasha qoysaska isku dayaya inay safraan inta lagu jiro fasaxyada guuga maxalliga ee dalkaasi sida uu garoonku sheegay ururka shaqaalaha ayaa dalbanaya siddeed boqolkiiba mushaar kordhin amaba in mushaarka bishii la kordhiyo ugu yaraan saddex boqol iyo konton yuuro oo u dhiganta saddex boqol iyo siddeetan dollar iyo sidoo kale gunno sare iyo fasaxyo dheeriya oo shaqaalaha la siiyo shirkadaha loo shaqeeyo ayaa diiday dalabaadkaasi iyagoo ku tilmaamay kuwa aysan awoodi karin warkii dunidanaha dhegeystayaal waa naga intaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jimcihii waxa uu sheegay inay jiraan dad isugu jira soomaali iyo ajaaniib kuwaasi oo gudbinaya warar been abuur ah oo khalkhal lagu gelinayo amniga soomaaliya hadalka madaxweyne xasan ayaa soo baxay maalmo uun kadib markii safaaradda maraykanku ay ku leedahay dalka soomaaliya ay soo saartay digniin ay ku sheegtay in weeraro ay kusoo fool leeyihiin qaybo ka tirsan magaalada muqdisho haddaba maxaa lagu macnayn karaa hadalka madaxweyne xasan sheekh arrimahan ayay falastiin axmed iimaan waxa ay ka wareysatay safiirka soomaaliya u fadhiya maraykanka daahir xasan daahir carab oo nagu soo booqday istuudiyaha v o a dabcan madaxweynuhu wuxuu mar walba la hadlaa shacabka maadaama ay ahayd jimcadii ugu horeysay ee bisha ramadaan dagaalo xoogan ay ka socdaan degaano badan oo dalka soomaaliya ka tirsan puntland iyo hirshabeellaba madaxweynuhu wuxuu kala hadlayay dadka soomaaliyeed inay u diyaargaroobaan dagaalkaas taageerana u fidiyaan wuxuuna warbixin ka siinahayay guulaha ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanada kala duwanba ay ka gaareen dagaalada lagula jiro argagixisada kala duwan sida daacish iyo al-shabaab dabcan way kusoo aaday sida aad sheegtay laakiin wax xiriir leh ma ahan sida aada ogtahayba dowladda maraykanka maxay war walbaba ay la wadaagtaa wadamada ay saaxiibada yihiin haddii khataro amni ay jiraan khatarahaasna dowladda soomaaliya shirkii khamiista dhacay golaha wasiiradu si rasmi ayay u qaateen waxaana kasoo baxay go-aano lagu adkeynayo laguna xoojinayo amniga wadanka guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waana uga mahad celinaynaa dowladda maraykanka taageerada iyo garab istaaga joogtada ee ummadda soomaaliyeed ay u fidinaysay soddonkii sano lasoo dhaafay waana saaxiib weyn waxaa jira laakiin dhinaca kale in xubno ka mida golaha wasiirada aan idhaahda wasiir ka mida iyo mas-uuliyiin kaloo heer gobol ahba ay ka hadleen oo ay eedeyn toosa u jeediyeen maraykanka marka ma jirtaa xogo aad wadaagtaan maraykanku intaanay digniinaha soo saarin oo kale hay-adaha amniga iyo safaaraddu xiriir ma leeyihiin ay xogaha ku wadaagaan dabcan hay-adaha amniga wadankeena iyo kuwa maraykankaba si joogta ay u wada shaqeeyaan safaaradda maraykanka magaalada muqdisho iyo laamaha kala duwana dowladuna si joogtahay u wada shaqeeyaan wasaaradda arrimaha dibadda ugu horeyso iyo xafiisyada kale dowladda dowladda soomaaliya afkeeda waxaa ku hadla wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta madaxtooyada iyo xafiiska ra-isul wasaaraha intaba waxay leeyihiin afhayeeno u gaar ah marka wixii rasmi ah xafiisyadaas ayaa laga sheegay laakiin qofkii kale oo dee wax kala sheega ra-yigiisa ayuu cabiray ma oge waxuu dowladda soomaaliya uu ku matalo oo rasmi ah ma ahan marka warka rasmiga ah waxaad ka raadsataan wasaaradda warfaafinta
mudane safir waxaa kaloo jirtaa in la leeyahay al-shabaab waa soo xoogeysteen xoogaa amniyoon helnana way sheegayaan mas-uuliyiin dhinaca amniga oon la hadalna waa ay sheegayaan in dagaallo xoog leh ay soo qaadeen dowladuna hadda culeysyo dhaqaalana waa haystaan oo dee kaalmadii ciidamada la siin jiray ugu weyn hadda danab oo kale maraykanku waa ka joojiyey sidee dowladdu diyaar ugu tahay xilligan inay al-shabaab la dagaalanto dowladda iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxay diyaar u tahay in amniga wadanka la sugo dhammaan al-shabaab weeraradii ay isku dayeen inay kusoo qaadaan gobolka shabeellada dhexaana waa la fashiliyey iyo gobolka hiiraan taasna waxay ku caddahay warbixinada kala duwan ee ay dowladda soo saartay marka waa wax ay shabaab isku muujinayso inay awood leedahay laakiin xaqiiqadu saas ma
laakiin waxaa la yidhi taliyaha nabad sugidda mar uu la hadlaayo kale golaha wasiirada wuxuu ku wargeliyey in ay jiraan in al-shabaab si xoog leh ay usoo isku soo abaabuleen oo ay hadda dagaal xoog leh ay wadaan una baahan yihiin inay si xoog leh uga hortagaan dabcan taliyaha nabad sugidda xoogaha uu dowladda uu la wadaagay inaan inta ka sheegno ma ahan laakiin dee al-shabaab way joogi jireen haddana waa joogaan laakiin wax khatar amni ah oo ay ku hayaan dalka iyo ummadda soomaaliyeed oo weyn ma jiraan ayadana insha allahu dhowaan waxaan rajaynaynaa in soo afjari doono waxaa jira in etoobiya dhowaan ay duqeyn ka geysatay deegaan la sheegay gobolka hiiraan oo ku yaala sidee xiriir u leedihiin ciidamada etoobiya gaar ahaana duqeymahan oo aan looga baran etoobiya in ay ka fuliso soomaaliya
dabcan dowladda etoobiya iyo dowladda soomaaliya in muddaaba waxay iska kaashanayeen la dagaalanka argagixisada taas ayay horta ay qeyb ka tahay duqeymahan cusub waana howlgal military hadda socda marka faahfaahin intaas dhaafsiisan inaan ka bixin hadda ma rabno laakiin waxaan idinla wadaagi doonaa markii howlahan soo gabagaboobaan insha allah sidee loo xaqiijinayaa in khasaaro dadka rayidkana aanay soo gaarin maadaama ciidamada caalamiga maraykanka oo kale waxay qabaan qeybo u xil saaran inay ogaadaan khasaaraha dadka rayidka soo gaari kara ciidamada etoobiya heerkaas ma gaarsiisan yihiin ma kontarooli karaan oo ma xakameyn karaan khasaaraha rayidka kolley ilaa hadda maanta la joogo wax khasaara dad shacaba oo soo gaari ma jiraan dhammaan weerarada socda iyo duqeymaha socda wax shacaba oo wax ku waxyeeloobay ma jiraan dhinaca kale mudana safir waxaa jira in la leeyahay waxaa la filayaa in maamulka cusub ee madaxweyne trump ay soo saaraan xayiraad dhinaca socdaalka ah oo la leeyahay soomaaliyana waa ay ku jirtaa muddo xileedkiisii horena waa ay ku jirtay maxaa kala socotaan arrintaas ma laydin wargeliyey mase wadaan dadaallo aad maamulkan aad kaga codsanaysaan in ama wax laga bedelo ama dib looga laabto
dabcan falastiin waxaad la ogtahay in dadka soomaalida helista fiisooyinka wadamada galbeedka ay ku yimaadaan in muddoba ay dhib ku qabeen dowladda soomaaliyana waxay mar walba kala xaajoonaysay sidii howlahaas loo fudayn lahaa sida aa ogtahay waxaa markii wadankeena burburay waxaa la burburay habkii daddhigista iyo diiwaangelinta muwaadiniinta sababtoo ah dadku markay dhashaan warqad dhalasho ma helaan markay qayngaaraan warqad kaarka aqoonsiga ma helaan markay dhintaanna warqadda dhimashada ma helaan marka dowladuhuna maadaama amniga adduunyadu uu aada sensitive usoo noqonahayo dowladahaas waxay nogula taliyeen in la soo celiyo registrigii ama habkii diiwaangelinta ummadda dowladda soomaaliyeed waa tan samaysay hay-adda daddhegista ama aqoonsiga iyo diiwaangelinta waxaan rajaynaynaa in dhowaan dadka soomaaliyeed ay dhammaantood wada helaan kaararka aqoonsiga iyo iyo dhalashada markaas waxaa fududaanahaya qof la yaqaano cid fiisan u diideysa ma lahan qof la yaqaanana cid inuu safro ka xanibaysa ma jiraan marka duruufahan waxaa keenahaya oo mar walbaba ay dowladda maraykanka in muddaaba iyo dowladaha kale oo aan saaxiibka nahayba nagala hadlahayeen in qofka fiisaha la siinahay uu noqdo qof la yaqaano marka dee annaguna hadda dadaalkaas waa waa socdaa waxaan rajaynaynaa inuu dhammaado nalalama socodsiin nalalmana dhihin waxaan idinku soo rogaynaa xayiraada xagga socdaalka ah laakiin dee dowlad walbaba go-aanadeeda ayadaa u madax bannaan laakiin discussion ama wadahadallo noocaas oo badan baa in muddaa socday waxaan rajaynaynaa inay iska soo dhammaan doonaan dhowaan
kaasina waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya maraykanka daahir xasan daahir carab oo u waramayay falastiin axmed iimaan wararkaasi iyo warbixinadaasi laanta afka soomaaliga v o a ayaad kala soconaysaan fiidnimo wanaagsan soon wanaagsan ayaan idin leenahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa odayaasha gobolka barigay kala hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga iyo abaabulka wejiga saddexaad ee dagaalka ay puntland kula jirto daacish isagoo sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono ciddii isku dayda in howlgallada amniga ay wiiqdo faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay kulankan oo maanta ka dhacay xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso ayaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu la yeeshay odayaasha gobolka bari waxaana uu ballan qaaday in ciidanka difaaca puntland iyo dadka deegaankuba ay si fudud u tegi doonaan deegaamada dhowaan laga xoreeyey daacish madaxweynaha ayaa ballan qaaday inuu tallaabo ka qaadi doono qof kasta oo cafiska uu fidiyey kadib isku daya arrimo la xiriira amni xumo waxaana uu ku baaqay in la kala saaro siyaasadda iyo amniga
dhulkan waxaa la rabaa inay ciidamadu iyo dadkuba si sahlan ay u tegi doonaan haddii ilaahaydmo waxaan rabnaa haddii ilaahaydmo shuhadadaas dhiigoodu baylahama noqon doono ilaahay dankiis miraheeda magaalooyinka iyo dalka iyo degaankaa laga arkaya cid dambe oo looga xishoonayo inay hullaab xumaato ama wax qarsato ma jiri doonaan waxaan rabaa inaan ii ballan qaado maanta wixii ka horreeyey anigu dadka waa cafiyey dembi kastoo ay galeen anoo magaca dowladda ku hadlaya laakiin inta anigu aan xilka joogo ilaahay idankiis dayac dambe inuu dhicin baan ballan qaadaya haddii ilaahay ammaan darro cid aan ku xurmayn doonaa ma jirto ninkuu doona ha ahaado mid dhow iyo mid dheer dowladnimadu inay fashaan rajaynaya haddii ilaahay dadku si ay danahooda u qabsadaan waxaan rajaynayaa isku duubnidaas maanta la muujiyey ciddii isku dayaysa inay carqaladayso inaan meel uga soo wada jeesano waxaan rabnaa amniga iyo nolosha dadka inaan la siyaasadeen marnaba siyaasadda waa la yaqaanaa golayaal bay leedahay hab bay leedahay si kaley leedahay laakiin amnigu siyaasad ma galo madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale bogaadiyey howlgalka ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo ciidanka koonfur galbeed ay ka wadaan qaar ka mid ah gobolada dalka oo ay kula dagaalamayaan al-shabaab waxaan ku faraxsanahay oon u mahad celinayaa dadka reer puntland meel kastay joogaan gobonnimada ay muujiyeen garab istaagga ay muujiyeen waxaan ciidamada qalabka sida guud iyo ciidamada dowladda hirshabeelle iyo shacabkeedaba u rajaynayaa inay ka itaal roonaadaan kuwa argagixisada ay ku soo dushay argagixiso magacyo ma kale leh degaanana ma kale leh meel kastoo haystaan dadka soomaaliyed inay kula dagaalamaan hadday yihiin ajnabi iyo hadday soomaali yihiin cid kasta oo dadkan soomaaliyeed noloshooda diidan in layska qabto bulshada puntland ee ku nool gudaha iyo dibadda ayaa madaxweynuhu uga mahad celiyey garab istaagga buuxa ee ay u fidiyeen ciidanka difaaca puntland waxaan ku faraxsanahay oon u mahad celinayaa dadka reer puntland meel kastay joogaan gobonnimada ay muujiyeen garab istaagga ay muujiyeen puntland waxaan rajaynayaa shacabkeeda iyo dowladdeeda shaqada ay hayaan shaqo wanaagsan weeye waxaan rajaynayaa degaan walbana inuu sidaa noqdo halka shay oo aan ka digaya waxa weeye in amniga aan la siyaasadeen meel kasta ha ahaatee ama puntland ha ahaato ama degaanada kale ee soomaaliya ha ahaato in ciidanku iyo waxqabadkiisa iyo siyaasadda la kala dhowro puntland waxay ku guulaysatay gulufkan hadda socda qolo walba waajibkay leedahay qaadays wax isku khaldan ma leh dowladda golaha wakiilada iyo golaha wasiiradu iyo madaxtooyada kaalintoodii bay qaateen ciidamadu kaalintooday leeyihiin bulshadanu kaalinteeday leedahay hadday wuxuu isku qasmaan weeye meelaha dhibaatadu ka timaado oo cid wax qabatana la garan waayo cid wax bi'isana la garan waayo magaalooyinka uu ka socday howlgalka ay puntland ugu magacdartay hillaaca ayaa ah dhulka horey loogu magacdaray gaariwaaga ee ka durugsan laamiga hase yeeshee madaxweynaha ayaa kulankan ka sheegay in dowladda puntland ay dhisi doonto wadooyinka tuulooyinka dhaadaar buruc iyo degmada qandala oo haddii ay ku guulaysato in la dhiso saacado kooban gaadiidku ay ku tegi doonaan deegaamadaas halka iminka ay mararka qaarkood boosaaso habeen u soo dhaxaan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
madaxweynaha suuriya axmed al sharc ayaa maanta oo axada ku baaqay midnimo qaran iyo nabad kadib markii inka badan kun qof lagu dilay xeebaha suuriya iska horimaadyadii ugu xumaa tan iyo markii xukunka laga tuuray bishaar al asad warbixintan waxaa qoray v o a rabshadaha ayaa khamiisii ka dhex qarxay ciidamada cusub ee dhinaca ammaanka ee suuriya iyo kuwa daacadda u ah dowladdii hore ee ku sugan xeebta mediteraneanka oo xudun u ah dadka laga tirada badan yahay ee calawiyiinta oo uu asad ka dhashay waxaa tan iyo markaasi isku dhacaasi uu isku rogay caqabaddii ugu weyneed ee soo wajaha ciidamada dowladda cusub tan iyo markii isbahaysiga islaamiyiinta ee uu hogaamiyo sharca ay xukunka ka tuureen asad bishii disembar waa in aan ilaalinnaa midnimada qaran iyo nabadda shacabka intii suurtagal ah haddii eebba idmo waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku wada noolaanno dalkan ayuu yidhi sharaca oo ka hadlayey masaajid ku yaalla magaalada dimashik koox kormeerta dagaalka suuriya ayaa sheegtay in toddoba boqol afartan iyo shan qof oo rayid ah oo calawiyiin ah lagu dilay gobollada laadiqiya iyo tartuus kormeerayaasha oo fadhigeedu yahay britain ayaa sidoo kale sheegay in dadkaasi lagu dilay hab daldalaad ah oo ay fuliyeen shaqaalaha ammaanka ama dagaalyahanada dowladda taageersan oo ay weheliyaan boob loo geystay guryaha iyo hantida dadweynaha dagaalka ayaa sidoo kale lagu dilay boqol shan iyo labaatan ka tirsan ciidamada ammaanka iyo boqol afartan iyo siddeed ka mid ah kuwa taabacsan bashar al asad sida ay sheegtay kooxda kormeerayaasha iyadoo tirada guud ee dhimashaduna ay gaartay ilaa kun iyo toban iyo siddeed qof wakaaladda wararka rasmiga ah ee suuriya ee saana loo soo gaabiyo ayaa sheegtay sabtidii in ciidamada ammaanka loo daabulay laadiqiya iyo sidoo kale jaable iyo beniyas oo koonfurta fog ah si loo soo celiyo kala dambaynta samiir xaydar oo ah toddobiyo lixdan jir deggan beniyas ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in laba ka mid ah walaalihiis iyo gabar uu abti u ahaa ay dileen kooxo hubaysan oo galay guryaha dadkaasi isagoo intaa ku daray in ajaaniib ay ka mid ahaayeen kuwa weerarka qaaday siduu yidhi inkastoo laftiisu uu yahay calawi xaydar waxa uu ka mid ahaa mucaaradka bidixda ee maamulkii asad waxaana uu xirnaa in ka badan toban sano oo uu xirnaa maamulkaasi afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga xasan cabdulqani ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dib ula wareegeen goobaha ay ka dhaceen weerarada ay geysanayaan kuwa daacadda u ah asad waxaa mamnuuc ah in guri loo dhaco ama la weeraro qof kasta oo gurigiisa jooga ayuu ku daray hadalkiisa muuqaalka ah oo ay baahisay wakaaladda saana wasiirka waxbarashada naasir al qadri ayaa shaaca ka qaaday in iskuulaadka labada gobol ee laadiqiya iyo tartuus ay xirnaan doonaan maalmaha axadda iyo isniinta sababo la xiriira xaalad amni oo aan xasilnayn saana ayaa warisay in koronto la'aan ay ka jirto guud ahaan gobolka laadiqiya taasi oo ay ugu wacan tahay weerarka kooxaha daacadda u ah asad ay ku qaadeen xarumahaasi dilalka ayaa daba socday isku dhacyo ka dhashay xarig qof tuhmane ahaa oo la raadinayay kaasi oo lagu xiray tuulo ay u badan yihiin calawiyiinta sidaa ay sheegtay hay-adda kormeerayaasha hay-adda ayaa intaa ku dartay in xoogaa xasilooni ah ay ku soo laabatay gobolka sabtidii iyadoo ciidamada ammaanku ay geeyeen ciidamo xoojin ah halkaasi ilawareed ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee suuriya ayaa saana u sheegay in ciidamadu ay xireen waddooyinka soo gala xeebaha si ay uga hortagaan xadgudubyo uusan sheegin cidda geysanaysa agaasimaha amniga ee gobolka laadiqiya mustafa kinayfati ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee sana ma oggolaan doonno kacdoon amaba beegsi qayb ka mid ah dadka suuriya kooxda islaamiga ah ee sharca u hogaamiyo ee heya taxriir ashaam oo hormuud ka ahayd duulaankii briqda ee lagu riday asad bishii disembar ayaa asal ahaan ka soo jeeda garabka suuriya ee alqaacida welina dowlado badan oo maraykanku ka mid yahay ayaa u aqoonsan urur argagixiso ah tan iyo guushii fallaagada waxa ay jilcisay hadalladeedii waxayna wacad ku martay inay ilaalinayso diimaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee suuriya
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqoliyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somaly com
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariya soona jeedinaya nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha qaybta toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonnaa howlaha ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaa marti igu ah cabdifataax shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya cabdifataax waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsan tahay nuur waa ku dhowaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha cabdifataax bal marka hore noo faahfaahay shaqada ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya bismillah wasaaradda dekedaha gaadiidka badda xukuumadda federaalka soomaaliya waa hay-ad mas-uul ka ah arrimaha gaadiidka badda iyo dekedaha dekedaha wasaaradda dekedaha gaadiidka badda waxay ka qabataa markay timaado dhismaha dekedaha dalka ama ha noqoto deked kalluumaysi ama ha noqoto deked ganacsi sidoo kale casriyeynta dekedaha wasaaradda dekedaha ayaa mas-uul ka ah iyo korjoogtaynta howlaha shaqeeya wasaaradda dekedaha dalka soomaaliya haddii dekedaha ay maamulayaan shirkado shisheeye wasaaraddu waxay ku leedahay korjoogteen dhanka gaadiidka badda wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay soo iibinta maraakiibta sidoo kale dhisidda maraakiibta iyo diiwaangelinta iyo calansiinta maraakiibta iyo sidoo kale kawarqabka badmaaxinta saaran maraakiibta iyo bixinta buugga badmaaxa buugaas badmaaxa waa waa trifal documentiga oo isticmaalaan shaqaalaha maraakiibta iyo sidoo kale wasaaraddu waxay ka shaqeysaa badqabka gaadiidka badda maadaama safridda badaha ay riski badan leedahay wasaaraddu waxay ka shaqeysaa oo kale badqabka gaadiidka badda iyo waxyaabaha la xiriira arrimaha badaha ha noqoto arrimaha ammaanka badaha iyadoo isla kaashanayaan hay-adaha fulinta sida coastgaardka ama ciidanka ilaalada xeebaha inahaas ayaa u waaweyn waxyaabaha ay ka shaqeyso waxsaada dekedaha gaadiidka badda waaya marka waxyaabaha ugu waaweyn ee la xusi karo ee u qabsoomay sanadihii ugu dambeeyey maxaa ka mid ah
wasaaradadu waxay dadaal ugu jirta inay qabato howlo badan oo la xiriira arrimaha badaha iyo dekedaha wasaaraddu waxay dejisay waxaa la yidhahaa istaraatiijiyo oo badeed sidoo kale wasaaraddu waxay abuurtay xarumo lagu kormeero howlaha ka socda badda xarumahaasoo qaarkood laga dhisay dekeda muqdisho sidoo kale wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay soo celisay xiriirkii caalamka ay la lahayd iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriiro horumarinta iyo dhisidda aqoonta shaqaalaha ee la xiriiro culumta badda iyadoo xarumo fara badanoo culumha culumta badda loogu barta lasoo kordhiyey meelahaas ayaa ka mid a waxyaabihii inoo qabsamay iyo waxyaabo kale marka dhanka dekedaha haddii aan fiirino dekedaha dalka waa maxay howlaha hadda ka socda dekedaha ugu waaweyn dalka
shanta dekado dalka u waaweyn waxaa ka socda howlihii shaqo ee caadiga ahay dekadu waxaan ognahay inay yihiin isha dhaqaaleyn dowladda sidoo kale waxaan ognahay badeecadaha adduunka sagaashan boqolkiiba inay ku yimaadeen dhanka dekadaha waxaa ka socda howlihii dejinta iyo rarista badeecadihii dalka ayaa ka yimaado waa soomaaliya maadaama ay leedahay xeeb dheer oo ilaahay ku manaystay waa isha keliya ee ku tiirsan tahay dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed marka waxaa ka socda howlihii shaqo caadiga ahay ha naqdaan dekeda shanta dekedood dalka u waaweyn muqdisho berbera kismaayo garaacad iyo boosaaso intaasoo idil waxaa ka socda howlihii loogu talagalay oo ka yimaada alaabihii ka imaanaya dibadda waxaa inoogu fog wadamadan far eastiga la yidhaha bariga fog dhammaan dalka waxaa soo gaara badeeca ka kala yimaada dunida dacaladeeda ayagoo soo marayaan dhanka dekedaha soomaaliyeed waaya marka een, adeegyada ay bixiyaan dekedahaasi haba ugu weynaata tan muqdisho eh Eh, marka loo barbar dhigo kuwa gobolka sida mombasa iyo tan jabuuti eh, adeegyo noocee ah ayay bixiyaan Een, markii la fiiriyo dekedaha gobolka ee soomaaliya waxay noqonayaan wadamada ugu liito tusaale ahaan eh, dekeda muqdisho ayaa dekedaha uga weyn dalka ka mid ah Ee, markaa fiiriso ee, barbardhiga aad la samaysa mombasa oo kale ee, sanadkii lasoo dhaafaya mombasa waxaa imaaday kun iyo sideed boqol oo maraakiib ayaa booqasho u timid oo alaab keentay halka dekeda muqdishona ay timaaday saddex boqol sideed iyo toban maraakiib Ee, waxaad dareemi kartaa farqiga u dhexeeyo Ee, marka gobolka loo fiiriyo dekedaha dalkeenu ma horumarsana marka lagu bardhigo gobolada ee, gobolka dalka waxaa tusaale oo kale dekeda salaale ee cummaan ku taal waxaa soo booqatay in ka badan laba kun iyo shan boqol oo maraakiib Ee, dekeda jabal cali oo kale ku taal imaaraadka sidoo kale ee, saddex kun ku dhawaadaa soo booqatay marka loo fiiriyo dekedaha ee, gobolka ku yaal ee, waxaa la dhihi karaa dekeduhu dalka waxay u baahan yihiin horumarin fara badan iyo in la dhiso kaabayaashii in la dhiso goobihii maraakiibta ay kusoo xiranayeen beertiyada Ee, tusaale ahaan tanka marka la yidhaha dekeda muqdisho oo kale sanadkii ugu dambeeyey ee, waxay waxay- waxay keentay tan milyan iyo wax la jir ah marka lagu bardhigo mombaaso oo ee, shan milyan xooga ah marka waxaan dhihi karnaa dekedaha dalka marka looba bardhigo gobolada ee, gobolka ama regionka soomaaliya ku taal ee, waa gaabis badanaa ka jiro laakiin waxaan rajaynayaa insha allah in dekeda horumarin iyo casriyin lagu sameyn doono si aan u soo gaarno wadamada asaagayna oo deriska aan nahay waa garta marka caqabadaha ugu waaweyn eh, dhanka dekedaha oo keliya haddii aan aadno innaga oo qeybaha kale ee wasaaradda eh, hoos yimaada aan faahfaahintooda gadaal ka geli doonno marka caqabadaha xagga dekedaha eh, maxaad kusoo koobi lahayd Een, caqabadaha dekedaha waxaa ugu waaweyn ee, dekedo dekedaha inta badan waa dekedo mar hore la dhisay spaceka ay ku fadhiyaan markaa fiiriso ma ahan spacekii loogu talagalay inay deked yeelato sidoo kale dekeduhu waxay u baahan yihiin in shaqo culus laga qabto tusaale ahaan bertiga ama meesha maraakiibta ay kusoo xirtaan oo kale waxay u baahan tahay in la casriyeeyo hadda annaga caqabadna haysto waxaa ka mid ah maraakiibta aad u waaweyn oo xamuulka culus wado dekedaha dalka kuma soo xiraan kuma soo xiro karaan waa inay marka hore soo maraan mombasa kadibna ay soo dejiyaan eh, rarka ama culeyska badan kadibna lagu soo rogo markab yar oo dekedaha dalka imaan karo Eh, laakiin caqabadahaas ayaa kamid a caqabadaha ugu waaweyn Eh, waxaa haboon in markab xamuul ah oo toos ka imaaday shiinaha ama hindiya uga imaaday inuu dekeda muqdisho ama mombasa ama berbera u imaan karo isagoon soo marin eh, dekeda mombasa ama salaale cumaan soo marin marka waxaa muhiim ah in la dheereeyo bertiga ama dhumucda ee, maxaa la yidhaha meesha maraakiibta kusoo xirtaan Ee, inta badan hadda bertiyada ama meesha kusoo xirnaa maraakiibta waxaa soo buuxiyey qashin iyo maxaa soo buuxiyey waxyaabihii ka haray maraakiibtii burburay Ee, dhanka kale dekeduhu ma haystaan wadooyin ay maraan badeecadihii dalka Ee, sidoo kale markaa fiiriso dekeduhu uma qala- uma qaabaysano qeybo kala duwan tusaale ahaan ee, dekedaha qaar ma laha ee, qeybta shidaalka oil terminalka ee, taasoo dhib ku ah ama riski keeni karto inay gubasha ka ka timaado ama ay ka yimaadaan waxyaabahan ee, qarxa marka waxaa muhiim ah in dekedaha caqabadahaas ee, laga laga- laga dhiso dekedaha dunida markaa tagto ee, waxaa laga yaabaa hal terminaal inuu uu ka weyn yahay dekeda muqdisho oo kale waxaa laga yaabaa ee, container terminalka inuu ka weyn yahay ee, dekeda muqdisho keligeed marka dekeduhu waxay u baahan yihiin ballaarin waxay u baahan yihiin casriyeyn waxay u baahan yihiin horumarin xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah waa mahadsantaha cabdifataax khadka iigu jir ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa Ee, dhegeystaha koowaad ayaa waxa uu kusoo weydiiyey su-aashan Ee, walaal soo dhawo adiga oo ku bilaabaya magacaaga bismillah magacaygu waa cabdiqaadir axmed jooga waddanka maraykanka Eh, abdifatax waxaan weydiin lahaa sida aan la soconno dekedaha waa isha koowaad ee dhaqaalaha dowladda marka kaalin intee in la-eg ayay dakhliga ka soo galo ka ciyaaraan dhaqaalaha waddanka su-aasheeda labaad ayaa ah dowladdu canshuur isku mid ah ma ka wada qaadaa dekedaha dalka mahadsanid
Een, su-aasha ugu horeyso ah sidee dowladdu sidee dekeduhu uga qayb- uga qayb qaataan dhaqaalaha dalka Een, waxaan ognahay dekeduhu inay yihiin isha dhaqaale tusaale ahaan ee, dekeda muqdisho ee, waxaa la dhihi karaa qarashaadka dowladda ama dakhliga dowladda dekeda muqdisho boqolkiiba lixdan ayay dabooshaa Ee, waxaa ka soo xereeda laba dakhli Ee, dakhli ay qabato shirkadda albeyric oo ah khidmadda adeega dekedaha oo adeeg bixinta ah iyo dakhli ay qabato wasaaradda maaliyadda oo canshuuraad ah Een, markaanu eegno labada dakhli waxaan dareemi karnaa in dowladda soomaaliya isha ay ku tiirsan tahay dhaqaale inay tahay dekedda muqdisho Ee, sidoo kale maamul goboleedyada dalka ee, puntland ee, iyo jubbaland iyo somaliland dhammaantood isha dhaqaale ay ku tiirsan yihiin waa dekedaha dalka waxaan dareemi karnaa dekeduhu inay yihiin isha ugu horeysa ee lagu raangareeyo ama lagu socodsiiyo howlaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada su-aasha la xiriirta arrimaha canshuurta dowladda federaalka hadda xilligan la joogo waxay canshuur ka qaadaa dekeda muqdisho oo keliya maamul goboleedyada kale canshuurta ayagaa iskood u qaataan dhanka kale canshuurtuma mideysno oo waxyaabaha dalka la doonaya in laga horumariyo waxaa kamid ah canshuurta in la mideeyo waxaa ognahay soomaaliya inay ku biirtay bulshada bariga africa e c waxyaabaha bulshada africa requirement team baahiyada waxaa kamid ah in canshuuraadka dalka la mideeyo oo si nidaamsan looga shaqeeyo laakiin xilligan la joogo dowladda soomaaliya waxay canshuur ka qaadaa oo keliya dekeda muqdisho oo ay ka qaada canshuurta oo xagga wasaaradda maaliyadda ay qaado khaasatan kastamka ay qaadaan laakiin dowlad goboleedyada kale canshuuraha ayagaa iskood u qaataan hadda marka ma jiraan canshuur midaysan oo dekada dalka soomaaliya ka jirta waay dhanka badaha haddii aan aadno waa badweynta hindiya ee soomaaliya iyo badda cas ma jiraa shuruuc dowladda soomaaliya u dejisay arrimaha badaha kaas oo lagu xaliyo muranada iyo khilaafaadka la xiriira arrimaha ganacsiga badda iyo sidoo kale la dagaalanka dembiyada ka dhaca biyaha badda soomaaliya markaan fiirino shuruucda badda soomaaliya ee taarikh ahaan markaan dib ugu laabanno waxay kasoo bilaabanayaan kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii sharcigii ugu horreeyey waxaa la sameeyey xorriyaddii ka hor wuxuu ku qornaa afka talyaaniga kadib kun sagaal boqol lixdan iyo todobada ayaa sidoo kale shuruuc bad la sameeyey sidoo kale kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii ayaa dowladdii saad barre samaysay sidoo kale kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii ayaa ah sharciga ugu weyn ee soomaaliya low number five sidoo kale soomaaliya waxay qayb ka tahay cahdiga la yidhaha uncolos oo kun sagaal boqol sideetan iyo labadii ah uncolos waa heshiis caalami ah oo dunidoona ay ku midaysan tahay markaan eegno shuruucda soomaaliyeed waxaa muuqataa inay shuruuc badan ay hore u lahaan jirtay kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii low number five kaasoo qeexayo waxyaabaha la xiriira arrimaha badda ha naqata arrimaha ganacsiga ha naqata arrimaha ammaanka laakiin xilligaa la joogo waxaa muuqata in gaabis macnaha uu ka yimid xagga shuruucda laga soo bilaabay kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii ilaa hadda ma jiraan sharci badeed oo baarlamaanka soomaaliyeed ay ansixiyeen ama ay baasgareeyeen sanadii labada kun iyo saddex iyo labaatankii ayaa wasaaradda kedaa gaadiidka badda waxay geysay golaha wasiirada sharci layidhaa sharci gaadiidka badda soomaaliyeed somalia shipping code laakiin sharcigii baarlamaanka ma tegin oo waxaa laga dhigay xeer nidaamiye marka waxaan ka dareemi karnaa halkaas inuu gaabis ka jira xagga shuruucda dunidana isbedel badan ayaa kusoo kordhay waxyaabaha hadda kusoo kordhay oo sharciyada hore ayna daboli karaan waxaa kamid ah arrimaha ammaanka badaha maritime securityga waxyaabaha la xiriiro internetka waxyaabaha dembiyada lagu geysto cyber securityga waxyaabahaasoo idil ma daboolayaan shuruucdii hore u jiri jirtay marka waxaa loo baahan yahay shuruuc abdheyt ah oo casri ah in baarlamaanka soomaaliyeed ay ansixiyaan si arrimaha khilaafaadka arrimaha badda arrimaha ganacsiga badda kasoo kordha lagu xaliyo laakiin guud ahaan xagga shuruucda badda soomaaliyeed way jiri jireen laga soo bilaabo kun sagaal boqol konton iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii laakiin burburkii kadib ma jirin tallaabo weyn oo loo qaaday xagga xagga shuruucda badda waaya dhanka kalluumaysiga haddii aan fiirino mar walba waxaan maqalnaa in kalluumaysato sharci darro ah ay ku xadgudbaan xeebaha soomaaliya inay dhibaateeyaan kalluumaysatada maxalliga ah arrimahaasi dowladda soomaaliya iyo wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay wax ma ka qabatay ilaa iyo hadda ma jiraan shirkado la siiyey ruqsadda kalluumaysiga bal arrimaha kalluumaysiga kuwa sharci darada ah iyo kuwa sharciga ahba noo faahfaahay
soomaaliya waxay leedahay bad aad u dheer ilaahay ku manaystay markaan ka hadlayna arrimaha kalluumaysiga sharci darada ah waa waxyaabaha ugu weyn ee soomaaliya caqabad ahaan usoo wajaha markaan ka hadlayna arrimaha kalluumaysiga sharci darada ah soomaaliya waxaa aad uga dhaco kalluumaysato sharci darada ah waxaana ugu badan dalalka kalluumaysato ka kalluumaysta soomaaliya si sharci darada waxaa ka mid ah waddanka iiraan yeman shiinaha saddexdaas dal ayaa ugu badan dadka dowladaha ka kalluumaysta soomaaliya si sharci darro ah dowladda soomaaliya waxay leedahay qalab waxay arki kartaa kalluumaysiga ka socda sharci darrada badda soomaaliyeed tusaale ahaan wasaaradda kalluumaysiga oo kale waxay leedahay qalab la yidhaha v m s faisal monitoring system qalabkaasoo lagu ogaan karo markab kastoo soo gala biyaha soomaaliya ama ha naqato territorial seaga ama ha naqato izadka laakiin tallaabo laga qaadi kara ma jirto sababto ah ama dhisno ciidan xoogan oo ciidanka badda ah kuwaasoo tallaabo ka qaadi karo laakiin waa la arki karaa markabka markuu soo galo biyaha soomaaliyeed waxaa la ogaan karaa meesha uu joogo waxaa la ogaan karaa imo numberka waxaa la ogaan karaa sumadda uu leeyahay colsaynka dhanka kale markaan egno dowladda soomaaliya hadda kahor waxay ruqsad siisay waddanka shiinaha inay ka kalluumaystaan oo fishing license ayaa la siiyey guud ahaan haddaan u egno soomaaliya lacag bilyanis bilyanis ka badan ayaa soomaaliya laga xadaa iyadoo la samaynayo kalluumaysi sharci darro ah sharci darro ah waxaan aaminsanahay haddii ciidanka badda soomaaliyeed la xoojiyo la dhiso in howlahaasoo kale laga guulaysan doono waxaan kaloo ognahay dowladda soomaaliya inay dalka turkiya heshiis kula gashay inay badda soomaaliyeed shaqo ka qabtaan haddii heshiiskaas la dhaqan geliyana waxaan aaminsanahay in kalluumaysiga sharci darrada oo meesha kasii yaraanayo oo haddii maraakiib turki ah ay waddanka yimaadaan xeebaha soomaaliya iyo dhammaan guud ahaan biyaha soomaaliyana shaqo fiican ay ka qaban karaan dhanka kale waxaa jirto ciidan midooda midooda yurub ay leeyihiin la eu naval force oo biyaha baddayna ku jiro ayagana waxaa mandatekooda ah inay ka shaqeeyaan arrimaha khataraha ku ah badaha oo ay ka mid tahay kalluumaysiga sharci darradaha laakiin xilligan la joogo dalka soomaaliya wuxuu aad ugu nugul yahay kalluumaysiga sharci darrada ah waxaan aad uga kalluumaysto wadamada iiraan iyo yeman iyo shiinaha waxaa xusid mudan in dowladda soomaaliya sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii ay soo qabatay kalluumayso sharci darro ah oo u badnaay iiraanees iyo bakistaaniyiin ay ku jireen laba doomooda laga soo qabtay eriyada hobyo waxaa lagu guulaystay in la maxkamadeeyo kadibna xukun maxkamadeed ka soo baxo la ganaaxo kadibna lagala wareego wixii gaadiid badeed ay wateen laba doonyo kale ay wateen dowladda soomaaliyana waxay ka heshay dhaqaalo fara badan iyo magdhow oo qof kastoo kalluumaysi sharci darraa sameynaya waxaa lagu ganaaxay lacag oo cadadkeedu iska macquul ahaa taasoo kale waxay tusisay in aan kalluumaysiga sharci darrada aan la sii wadi karin laakiin markaan u eegno xaddiga ka socda dalka xaddiga ka socda oo kalluumaysiga sharci darra ah iyo intii dowladda soomaaliya soo qabato waa wax farqi aad u yar marka waxaan rajaynaynaa insha allah in ciidankii badda markii dib loo dhiso la yagleelo awooddii ay lahaayeen in lagu guulaysan doono ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah waa tahay waa mahadsantahay cabdifataax dhegaystayaashii dowrkoodii aan dib ugu laabanno dhegaysto kale ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa bashiir cadow jooga nairobi kenya maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ilaalinta amniga biyaha badda soomaaliya maxay kale yihiin khataraha amni ee hadda ka jira badweynta hindiya iyo gacanka cadmeed ee saameynta ku leh ganacsiga badda iyo kheyraadka badda
khataraha amni ee hadda ka jira dhanka badahayna waxaa kamid a qurcabadeedku aad usii yaraaday khataraha amni oo badda ka jira waxaa kamid ah in badda ay naqatay meesha lasoo marayo hubka sharci darrada ah waxaanu ognahay inaan deris nahay yemen oo xuutiyiin ay haystaan mararka qaar waxaa lasoo marayaa waxaa lasoo maraya hubka sharci darrada ah sidoo kale baduhu waxay naqdeen goobta lagu daabilo dadka sharci darrada ah sanad bishii lasoo dhaafay ugu yaraan laba kun iyo shan boqol ku dhowaad ayaa waxay ka tallaabeen gacanka cadmeed boosaaso ay ka baxeen waxayna tageen dhanka yemen khataraha amni oo badda ka jira waxaa kamid ahoo kale in lagu soo tuuro waxyaabaha qashinka ah sida haraaga nuguleerka waxyaabaha keeni kara wasaqeynta waxyaabaha kaloo kamida waxaa kamid a in dhac lagu sameeyo badda gudaheeda waxyaabahaasoo idil waxay keenayaan waxay ka mid yihiin khataraha amni ee dalka ka jiro sidoo kale waxaa kamid a in lagu daabulo waxyaabahan sharciga ahayn in laga ganacsado sida dhuxushoo kale sidoo duurjoogtoo kale waxyaabahaasoo idil waxay qayb ka yihiin waxaa la yidhaha maritime threats oo dalka ka jira inahaas ayaa ugu muhiimsan arrimaha khataraha amni ee ka jiro badaheena soomaaliya waa hagaag dhegaysto kale ayaa isna waxa uu doonayaa inuu su-aal ku weydiiyo soo dhowow ayaan leeyahay walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan yaasiin maxamed oo jooga state of washington agaasimaha iyo daadiyaha barnaamijka nuur labadiina waa salaaman tihiin salaan kadib waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo bacdama soomaaliya iyo etoobiya ay horumar ka sameeyeen wadahadalladii ku saabsanaa inay hesho etoobiya dekad soomaaliya maxaa ugu qorshaysan kaabayaasha dhaqaale ee hadda shaqeeya sida dekadda iyo eelaboorka iyo maaragtay inay etoobiya ay kala soo degi karto badeecadaheeda iyo arrimaheeda kale taasina ma suuragelin kartaa in ay dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliya ay fursad maalgelineed ay ka helaan dhinacaas bacdamaa ognahay etoobiya inay tahay boqol iyo labaatan milyan oo qof waa mahadsanta waa mahadsan tahay waktigan la joogo horta dalka etoobiya sagaashan iyo shan boqolkiiba badeecadaheeda waxay kala soo degaan jabuuti waxaa uga baxa sanadkii ilaa ka badan hal bilyan oo dollar ayaa uga baxa soo- la soo dejinta badeecadaas kala duwan Eh, markii ay noqoto soomaaliya eh, maalmihii ugu dambeysay ama bilihii ugu dambeeyey waxaa jiray soo dhawaasho labada dal ah waxaan ka warhaynaa in ankaran declaration heshiis lagu gaaray Eh, markaan usoo laabto su-aashaada eh, xilligan la joogo eh, marka ugu horeysa horta dekado marka laga hadal tago waxaa ka horeeyo maadaama laba dal oo deris aan nahay in horta la dhiso wadooyinkii ayaa horta ka horeeya korodhoriska la dhiso haddii aan la haynin eh, korodhoris ama wadooyin isku xira eh, dekada iyo dalkaas eh, wax weyn ma keenayso markay hadda naqato soomaaliya eh, waxaa muuqata in soomaaliya ay ka faa'iidaysan karta fursaddaas oo kale hadda meesha ugu dhow ee etoobiya dekad ahaan eh, laga siin karo inay isticmaasho waxaa ka mid ah ah, eriyada hobyo ilaa garacad meelahaas ayaa ugu dhow Eh, haddii la dhaho dekad cusub ayaa la dhisayaa la maalgelinayaa Eh, waxaa dhici karta inay waqti iyo lacag badan qaadato laakiin waxaa haboon dekadaha hadda jira in la isticmaalo oo laga faa'iidaysto sidoo kale waxaa muhiim ah in la dhiso wadooyinkii isku xiri lahaa oo labada dal isku xiri lahaa Eh, haddii aan wada lahayn badeecadii ma gaari karto Eh, sidoo kale waxaa la sameyn karaa oo kale waxa la yidhaha eh, dry ports ama dekada qalalan in laga dhiso xuduudda soomaaliya etoobiya halkaas kadibna laga sii qaybiyo wixii badeecadihii ahay kadibna etoobiya sidaas ay ku galaan Eh, marka su-aashaas jawaabteeda kooban eh, soomaaliya diyaar ayay u tahay inay ka faa'iidaysato fursaddaas waxaanu ognahay shacabka etoobiya oo boqol labaatan iyo toddoba milyan gaaraya in ay yihiin eh, dal aan bad lahayn landlow country kadib markii ay eritrea ka go'day Eh, waa fursad dahabi ah oo shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed u furan in ganacsiga la isku furo ganacsiga la fududeeyo marka waxaa aaminsanahay soomaaliya eh, inay diyaar u tahay waxaan rajaynayaa howshii eh, faysas fara badan ayaa la mari doonaa bisha juun ee sanadkan waxaan rajaynaa in warmurtiya dhamaystiran ka soo bixi doono kadibna etoobiya fursad loo siin doono in ay maal gashato mid kamid a dekedaha dalka intii ka horeysana dowladda soomaaliya ay kasii shaqayn doonto jawiggii horumarinta dekedahas iyo sidoo kale wadooyinkii dhisidda wadooyinkii isku xiri lahaa ee labada dal ee isu gudbin lahaa badeecadaha cabdifataax waa mahadsan tahay marka eh, gabagabadii ayaan maraynaa adiga oo soo koobaya dowladda soomaaliya ma leedahay maraakiib eh, sida dowladihii hore wadanka ka jiray haddii aan sii raacsado su-aal kale ciidanka badda soomaaliya awood ma u leeyihiin ilaa xad in ay ilaaliyaan amniga xeebaha dalka
waa maasan tahay arrinta la xiriiro maraakiibta maraakiib soomaaliyeed xilligan la joogo dowladda soomaaliya ma laha maraakiib eh, khaas ah Eh, waxaa dhici karta ganacsatada soomaaliyeed inay leeyihiin maraakiib ganacsi laakiin waxaan xasuusanaa berigii dowladdii seed barre in soomaaliya ay lahaan jirta maraakiib ama ha naqato maraakiib kalluumaysi ama ha naqato maraakiib ganacsi Eh, xilligan la jooga ma laha eh, maraakiib laakiin waxaa la rajaynaa qorshaha waxaa nugu jirto wasaaradda kala gaadiidka badda eh, waxaa qorshaha ugu jirto in dowladda soomaaliya ay leedahay ay soo yeelato waxa la yidhaha national feed ama maraakiib ganacsi ay soomaali leedahay Eh, qorshaha qaranka ntp national transformation plan oo labada kun labaatan shanta ilaa laba kun labaatan sagaalka ah ayaa waxaa inoogu jirto inaan soo iibino ugu yaraan shan maraakiib oo magaca soomaaliyeed iyo summad soomaaliyeed yeela doonta dowlahayda laakiin xilligan la joogo eh, soomaaliya ma laha maraakiib ay dowladda maamusho Eh, waxaa jira maraakiib yar oo ganacsi oo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed su-aasha la xiriirto eh, eh, arrinta ciidanka badda soomaaliyeed awood ma u leeyihiin Een, xilligan la joogo ciidanka badda soomaaliyeed way dhisan yihiin ee, laakiin caqabado fara badan ayaa ku gadaaman caqabadahaas waxaa ka mid ah ee, ciidanka badda soomaaliyeed macnaha ma laha qalab iyo duumo dheereeyo iyo maraakiib waaweyn ay ku howlgalaan waxaan ognahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay security councilka ee, saddexdii maaj ee sanadkan waxay soo saareen ee, waxay soo saareen qaraar ee, la magac baxay ama tirsigiisu yahay laba toddoba toddoba shan qaraarkaasoo awood lagu siiyo maraakiibta badda ku jiro in ay baari karaan maraakiibta eh, looga shakisan yahay in ay sidaan ah, hubka iyo dhuxusha iyo qalabka military Eh, taas waxay caddaynee in gaabis uu ka jiro ciidanka badda soomaaliyeed taas sababtaas awgeed ayaa security councilka ama golaha ammaanka qaramada midoobey waxay awood u siiyeen maraakiibta badda ku jirta eh, maraakiibta shisheeye in ay baari karaan maraakiibta ganacsiga haddii ay uga shakiyaan in maraakiibtaas ay sidaan eh, hubka ama ha naqato hub ha naqato ama ha naqato rasaas ama ha naqato dhuxul Eh, arrintaas waxay macnaha eh, aad uga soo horjeedaa cahdiga la yidhaha uncolos oo kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii kaasoo sheegayo in dalka uu u madax bannaan yahay maraakiibta marayso ee biyaha dalkaas in isagoo dalkaas uu baaro laakiin waxaan ka warhaynaa soomaaliya inay ku jirto waxaa la yidhaha chapter seven oo u n jatarka ah chapter seven markaa fiiriso article afartan iyo kow wuxuu awood u siinaa golaha qaramada midoobey inay go-aan u gaaraan dalkaas ayagoo soo saari kara arrimo eh, la xiriira ammaanka badda Soomaaliyeed Eh, mar- halkaas waxaa inooga cad in ciidanka badda Soomaaliyeed weli aysan helin awoodda ay ku maamuli lahayn madaxeyna Eh, taas waxay keentay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay soo saaraan go-aano fara badan oo la xiriira masiirka badaha Soomaaliyeed Eh, waxaan rajeynayaa hadduu ilaahay yidhaah in ciidankii badda awoodda ay lahaan jireen iyo qalabkii ay lahaan jireen iyo sumcaddii lagu yiqiin inay dib usoo laabato Eh, markii dib usoo laabatanana waxaan rajeynayaa in baddii Soomaaliyeed ay noqonayso bad ka caagan khataraha amniga oo ay ka mid tahay eh, ismaagalinka ay ka mid tahay bucrabadeedka ay ka mid tahay ka ganacsiga waxyaabaha sharci darrada ah ee ku jirto daroogada iyo dhuxusha Eh, marka waxaan rajeynaa insha allah in ciidankii badda soomaaliyeed dib eh, dib usoo cesho doonaan haybadii iyo hanaanka ay lahaayeen aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdifataax shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha washington v o a ayaadna kala socoteen qaar ka mid ah ganacsatada suuqa soomaalida isliya magaalada nairobi ayaa ka cabanaya ciriiri wadooyinka qaar ee soo gala suuqa iyo culays ay ku hayso dadka waratada ah dhinaca kale dowladda hoose ee magaalada nairobi ayaa iyana ka hadlay cabashada ganacsatada iyagoo sheegay inay kaashanayaan dowladda ruutu inay arrintan xal u hesho warbixintan waxaa nairobi ka soo dirtay intisaar saalax xuseen maxamed kaamil cabdi waxa uu ka mid yahay ganacsatada dukaamada ku leh dhismooyinka suuqa islii waxa uu sheegayaa in dadka degan suuqyada waaweyn ay dhibaatooyin ku qabaan wadooyinkii ay macaamiishooda usoo mari lahaayeen maxamed waxa uu tilmaamay in dadka waratada ah ee ku ganacsada hareeraha wadooyinka in xiliyadii galbihii ay xiraan wadada taasina ay dhibaatooyin ku qabaan wuxuu intaas ugu daray inay taasi usii dheer tahay in wadooyinka qaar xataa ay jajaban yihiin taasina aysan u suuragelinayn in dadka gawaarida wata ay usoo gudbaan dowladda waxaan ka codsanayaa maaragtay in dadka waratada ah ee maaragtay ay ee jidadka xiray in ay dowladda maaragtay iyaga ay maaragtay f- ay u farsamayso meelaha iyaga munaasabka oo irsaaqadooda ka raadsadaan ee annagana maaragtay culays badan waayo maxaa yeelay dadkii kasamkaa meelay noo soo maraan ma lahan baakinkii ay dhigan lahaayeen baabuur hadday wataan ma lahan een, bal baakin iskaba dhaafa maaragtay xataa meeshay naftooda usoo mari lahaayeen ama iyagoo lugeynaya xataa soo mari lahaayeen ayaasan jirinba ay xireen ee, marka haddee dowladda waxaan leeyahay maadaama mas-uuliyadda idinka saaran tahay arrintaasi inaad maaragtay aad xalisaan oo dadkaas maaragtay iyaga meel munaasabka oo irsaaqadooda ka raadsan aad u samaysaan annagana canshuur bixiyaal baan nahay sanadkii kirana laga shubtaa canshuurtii dowladda gooni baan u bixinaa ee, lacago kaleeto oo maaragtay ee, ee, yaryar hoos suuqli ahaan laga aruuriyana way jirtaa marka waxaasoo qarashaa nagu socdo ee, jidadkiina way xiran yihiin marka de maadaama jidadka xiran yihiin annagana la kira nagu socoto dowladda canshuurteeda nagu socoto canshuur bixiyaalaan nahay aan dowladda xaq ku leenahay ee, culayska ugu badan inay dowladda qaadato oo mas-uuliyadda ugu badan inay dowladda qaadato oo ay maaragtay arrintaas naga xaliso mas-uulka dowladda hoose ee ismaamulka nairobi ku matala xaafadda islii cabduqaadir dabar oo la hadlay qubanaha v o a ayaa waxaan wax ka weydiinay waxa uga qorshaysan dowladda hoose dadka waratada ah ee xiliyada galbihii alaabaha soo dhigta wadooyinka islii kuwaasoo ay ka cabanayaan ganacsatada kale ee jidka garissa lodge weyne marayo jidka first avenue eh, second avenue hal wada kale ma xirno dadka hadda khalqiga isli usoo shaqo tagaya shoppingka iyo dadka ku nool waa tira aad u badan oo xaafadan laba kilomitr square aan qaadi karin Een, waratadan suuqay leeyihiin suuqan weynu isli market la yirahdo xaafada yara ku yaalo Eh, suuqaasayta muddaha kees ka socday dacwad dowladda countiga iyo shaqsi ganacsata yaa ay siisteen keeskii hadda waa soo gabagaboobay waxaan rajeynaynaa insha allahu in suuqii hadda la dhiso noocyo nidaamyo badan ayaa lagu dhisi rabay nidaamyadii waa laisku fahmi wayey ugu dambeyntii dowladda dhexe iyo dowladda hoose wadajir ayaga u shaqeynayaan ayay go-aansadeen suuqaasi in la dhiso waxaana kala hadalnay eh, madaxweynaha eh, dalka kenya william ruto aniga iyo xildhibaanka laga soo doorta xaafadda yuusuf xasan ee kamkunji Eh, madaxweynahan wuxuu noo ballan qaaday inuu usbuuciyaha soo socdo xaafadda imaan doono suuqaasna dowladda dhexe iyo dowladda hoose iskaashan doonto la dhisi doono ayuu noo ballan qaaday waxaan rajaynaynaa suuqa haddii la dhiso in eh, culayska badankiisa uu yaraan doono sababtoo ita waddo in la degnaado markaasito way dhammaani cabduqaadir dabar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda hoose ay qorsheynayso inay wax ka qabato ciriiriga wadooyinka baabuurta ay ku qabaan gaar ahaan wadada loo yaqaano gaarisa lodge populationka xaafadda soo gelaya baabuurta soo gelayso eh, way adag tahay in weli zaxmadda la yareeyo but nidaam waxaa jirtaa dowladda hoose hadda ay ka shaqeynayso oo la dhaho one way traffic wadada in baabuurta iska hor imaanin oo haddii wadada ay noqoto gaarisa lodge in hal dhinac kii loo galo haddii ay noqoto wadada sigiska sevenka thirdka fourthka ilaa tolofka hal dhinac haddaa u gasho second avenue dhinac kale oo sabcada hal dhinac haddaa u gasho dhinac kale oo ay noqoto hal hal wado nidaamyadaasaan ka wada shaqeynaynaa intisaar saalax xuseen v o a nairobi
intisaar aad bay u mahadsan tahay markana dhegeystayaal waxaan idiin ciyaaraynaa mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan allahu naxariista faadumo qaasiin codkaasi wuxuu gebagaba u ahaa idaacaddii habeennimo tan iyo kulantidama waxaan idin leenahay nabadgelyo